washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ee meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cabdaala oo isagoo haatan ku sugan magaalada muqdisho wasiirka ayaa inta uu barnaamijka socdo aniga iyo dadweynahaba waxaanu wax ka weydiin doonaa gulufka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya waddanka soomaaliya dhacdadii ugu dambeysayna waxaa la sheegay in ilaa boqol ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay deegaanka ceel dheere oo ku yaala sohdinta hiiraan iyo shabeellaha dhexe mudane wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta waa mahadsantahay jacfar adiga iyo dhegeystayaasha t o eda waa waadi salaamaya anaga wax marka hore bal si kooban nooga waran dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ku saabsan dagaalkan lagula jiro al-shabaab ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay kula jiraan waa mahadsantaha marka hore jacfar shaqada wanaagsan aad haysaan waa idinku dawaadinaynaa intaa kadib gulufkaasi runtii si wanaagsan ayuu u socdaa meelo kala duwan ayuu ka socdaa sidaad xogtay waxaa u dambeeyey howlgal shan saacadood ilaa sideed saacadood wakti u dhexeeya socday oo ka dhacay xadka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe udhexeeya oo in ka badan boqol khawaariijta al-shabaab ka tirsan oo toban waljooda ay ku jiraan lagu dilay ciidamada nabad sugidda iyo ciidanka xoogga iyo saaxiibada caalamiga ah iyo dadka deegaanku ay ka kaashadeen waxaa ka horreeyey laba habeen ka hor in laba howlgalo isku xiga iyona deegaan lagu magacaabo buuraqadiina oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgal qorshaysan oo noocan oo kaleeta ah lagu beegsaday meel ay beere dhexdooda oo khawaarijtu ay isku urursanayeen halkaasna laba jeer oo kala duwan ayaa howlgalla ka dhaceen midna afartan iyo sagaal ayaa lagu dilay midna shan iyo toban ayaa lagu dilay marka waxaa kasii horreeyey ama intii howlahaas ay socdeen iyaga laftirkooda ay khawaarijtu soo dayeen inay soo weeraraan magaalada kaayib oo iyagana lagu jebiyey marka hawluhu sidaas ay u socdaan waa dabcan dagaal hadda dhowr bilood socda oo dadka soomaaliyed ay la socdaan runtiina sidii dowladda soomaaliyeed ay u qorshaysay u socda aanan rajeynayna insha allahu tacaala wakti aan sugayn inuu soo afjarmi doono ilaha idankiisa waayahay intaanan dhegeystayaasha u gelin su-aasha dad badan ay isweydiinayaan waxa ay tahay maadaama al-shabaab dagaal uu uga furan yahay gobollada dhexe ee soomaaliya xaruntooda ugu weynna ay ku taalo ee jubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada dhexe maxaa ka hortaagan dowladda iyo maamulka jubbalandba in deegaanadaas al-shabaab ay fariisinka ku leeyihiin oo ay weerarada ka soo abaabulaan oo ay shirarkooda sida caadiga ugu qabsadaan in ay weeraraan jacfar runtii horta dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe muxuu ahaa ay dejiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee amniga maaragta arrimaha kulug kale dabcan iyadoo lagu xisaabtamayo sida ugu wanaagsan ugu fudud uguna khasaaraha yar duruufta waddankana la jaan qaadayso ayay u qorsheeyeen hadba goobuhu sida ay ugu kala horeeyaan iyo sida ay u qorsheeyaan inay maaragta howlgallada u bilaabaan laakiin meel jamhuuriyadda soomaaliya ka mida oo laga ogolyahay khawaarijta ama ay ku nabadgeli doonto ma jiraan caawadan aan wada hadlayno magaalada soomaaliya waxaa kala fugaaray guddiinka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyaga mas-uuliyiintaas iyo mas-uuliyiinta gobol goboleedka jubbaland halkaas ay joogaan sidii loo xoojin lahaa howlgalladaas waxaa kasii horreysay koonfur galbeed marka meel soomaaliya ka mida oo aanay qorshe kala hayn dowladdu ma jirto waana rajeynayna insha allahu tacaala in maalin kasta dadka soomaaliyed ay maqlaan meel cusub oo khawaarijta aada uxanu uxanuujisa oo lagu dhufto insha allahu tacaala meel kastana waa waana lagu weeraraya waana laga saaraya biidnillahi karim waaya aad baad umahadsan tahay dhegeystaha koowaad baan rabaa inaan siiyo su-aasha may maqashaa waaya codkaaga kor u qaad su-aasha aad haysana soo daa magacaaga adoo ku bilaabaya iyo halkaad joogto magacayga waa axmed maxamuud waxaan joogaa galgaduud wasiirka waa u mahad celinayaa iyo dhegeystayaal sharaf sareena dhegaysanaya iyo weriyaha noo daadihinaya dooda iyo sida oo dhan soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan su-aasha u guda galo wasiir waxaad tidhaahdee boqol baan dilnay baad maalin kasta tidhaahdaan bal haddii hadda maalin kasta boqol la dilo nimanku sooma fududaadeen oo oo nafis lama heleen waa alaabtiina weli waa socotaa boqolaalna waa sheegaysaan oo waa dilay bal su-aaltaasaan wa- aan wasiirka weydiin lahaa wasiir adoo mahadsan waaya aad baad umahadsan tahay jawaabta dhegeyso waa mahadsan tahay axmed walaal aad baad umahadsan tahay axmed runtii waa sidaad sheegtay horta anagu wax kasta oo aan sheegno waa wax aan cadaynu hayno oo aan kori taagnay oo khawaarijtaas maanta la laayena meydadkooda ciidamada asfuray oo aruuriyey Ah, dabcan sawiradooda iyo muuqaaladoodana meelo badan ayaa maaragtay laga heli karaa oo ay maaragtay muxuu ahaa yaalaan maxaa loo nafisi waayey waa la nafisay axmed runtii lixdan maalmood ka hor eh, khawaarijtu waxa eh, aad ogtahay dhulka ay joogeen iyo maanta meesha ay joogaan goodihii dagaaladu ay ka dhaceen ee sida weyn loogu maaragtay eh, tallaabooyinka laaga looga qaaday ee gobolka shabeellaha hoose laga bilaabay gobolka shabeellaha dhexe gobolka hiiraan gobolka galguduud gobolka mudug marka eh, dhul eh, runtii iskuweer ahaan marka la fiiriyo kun kilomitir ka badan ayaa laga saaray eh, khawaarijta sidoo kaleeto aad iyo aad ayaa loo naafeeyey xooggoodii oo waxyeelo weyne ay maaragtay eh, u soo gaartay welina waa socotaa howlgalkuna wakti hore ayuu ku jiraa marka eh, axmed eh, waad ogtahay bila ka hor iyo toddobaadyo ka hor eh, sida ay u weerari jireen gobolka hiiraan waad ogtahay weerarada ay ku qaadi jireen gobolka mudug waad ogtahay shabeellaha hoose talajyada eh, ciidamada ee halkaa jooga iyo kuwa midowga afrika weerarada ay ku qaadi jireen eh, shabeellaha dhexe kuwaas oo kaleeto waxaasoo dhan ba waad ogtahay in wixii aan ka hadlaynay saddex bila afar beekood oo cadihii jiray iyo maanta waxaan ka hadlaynay bilow waana sii soconaysaa insha allah dagaalkan muddo buu soo socday eh, badan oo bilo ah Eh, mar walbana eh, dad fara badan oo ama leeshiyada al-shabaab ka tirsan baa eh, lagu laayaah oo sida hadda axmedba uu sheegayey eh, lasoo bandhigaa meydkooda haddana ma muuqdo horumar guud oo la arki karo oo la taaban karo oo weli uun aagii baa la joogaa markii ugu dambeysay magaalooyin la qabsaday oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku qabsadeen baa haddana dib looga soo gurtay oo laga soo baxay oo al-shabaab ay haddana la wareegeen maxaa diidan in horey loo socdo oo horumar muuqda lagu tallaabsado ilaa goobaha ay al-shabaab joogaan oo muuqda oo la yaqaan waa mahadsan tahay eh, jacfar runtii eh, arrintaas waa kugu diidanahay ah in aan horumar eh, muuqda la samayn waxaan aaminsanahay horumar degdegay oo ka baaxad weyn intii la fili karay muxuu ahaa waktiga hadda dagaalku uu socday ayaan gaarnay ilaahay mahadiis oo dadka soomaalida ay hormuud u ahaayeen kasoo bilow gobolka hadda howlgalkan xudunta u ah eh, dadkiisu runtii ay maanta dadka soomaaliyeed oo dhan uu geesiyaasha u yihiin iyadoo dadka soomaaliyeed ay geesiyaal yihiin ee hiiraan oo aad og tahay khawaarijtu inay kala gooyeen beledweyne iyo matabaan eh, inay inay kala gooyeen oo halkaa ay soobiya uga gudbeen xabadii ay halkaas kasoo bilaabeen ciidanka xoogga iyo reer hiiraan maanta waxay joogtaa meesha la yidhaahdo eh, eh, eh, beere ayaan ka hadlaynaa dadka dhulka kala yaqaanaay waa qiyaasi karaan intaas aanay horumar ahayn laga laga bilaabo maaragtay eh, aagga baxdo iyo weerarada cadatiir ay kusoo qaadi jiraan khawaarijtu iyo meesha maanta aan ka hadlayno oo ah gaayib inta ay isku jiraan baad garan kartaa witin oo ay weerareen oo ay isku dayeen inay hobyo iyo gaalkaad ay kala geeyaan eh, dagaalkii looga soo qaaday maanta isagana waad ogtahay inta ugu soo jiro iyo dhulka laga soo duljiyey shabeellaha dhexe oo ciidankii ka baxay eh, balcad iyo muqdisho ay joogaan xadka gobolka galgaduud ay saaran yihiin oo ruunirgooda ay qarka u saaran yihiin baad garanaysaa marka shabeellaha hoose oo dhulkii halkan isaga gooshi jireen oo maaragtay eh, u dhexeeyay balcad iyo asgooy ku aadanaa ayaan sidaas oo kaleeta ka hadlaynaa oo dhibaato weyn khawaarijta loogu geystay gobolka baay iyo gobolka bakool oo isagana dhul aad u fara badan laga sifeeyey marka eh, runtii eh, su-aali ma geli karto horumar ma la sameeyey mise lama samayn ma geli karto Mhm.
waxaa soo haray arrinta ku saabsan meelo laga baxay Eh, runta arrintaas waxay u badan tahay dacaayad eh, muxuu ahaa eh, la rabo in lagu niyajeliyo eh, dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan kuu sheego inta howlgalkaasi socday eh, jacfar waxaad baari kartaan meel khawaarijtu inta laga qabsaday ay maanta dib u haystaan waxaa ka jira hal magaalo oo waxaa la yidhaha oo iyadana la kor joogo waa dhacdaa meelaha qaarkood in ciidamadu ay ay ay xeelado milatari isticmaalaan laakiin meel qof kasta oo ii sheegi karana waa ku casuumaya oo dhihi kara magaalo hebel ah khawaarij kasta laga qabtay dib u qabsaday inay dib u haystaan oo aan deegaankaas wadaxo isagana hadda shaqadiisa socoto ciidanku kor joogaan ee laguna naasheeye aan ahayn marka intaasi maaha wax loo suuqa qaadan karo oo oo la dhihi karo muxuuaha waa laga baxaayo waa laga noqdaa lama joogo xilligii laga bixi jiray lama joogo xilligii laga noqon jiray khawaarijta maanta waxay hayaan dawladda ka hor waa dadka soomaaliyeed oo dhulka deganaa oo tuulooyinka deganaa oo xeelasha xoolaha iyo ceerasha lahaa iyaga iyo khawaarijta mid unbaana dhulka u haraya meelay u noqdaan oo aan ahayn dalkooda inay difaacdaanna ma haysan waaya marka marka si kooban ee goorma dagaalkan ka soo bilowday ee hiiraan iyo galgaduud uu gaarayaa baad is leedahay gobolka jubbada hoose waa ta horta hadda kuu sheegan ku eri dalka oo dhan dagaalkan horta naftigiisa siyaasiga ah ama go-aankiisa qaraarkiisa siyaasiga ah marka laga soo tago in ay ahayd aragtida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo siyaasada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse ama qorshaha xukuumadduna dagaalkan ugu horreeyey kaso kow siyaasad loo dhan yahay iyo go-aano loo dhan yahay oo golaha wadatashiga qaranka ee madaxweynuhu guddoomiyo ra-iisul wasaaruhuna ka midka yahay ay gaareen buu ku socdaa meel marka dalka ka mida oo aan khawaarijta dagaal iyo diyaargarow uga socon ma jirto jubbaland waataan kuu sheegay horena dagaalka waa uga socday haddana waa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga iyo madaxdii jubbaland halkaa fadhiya sababo la xiriira shaqooyinka ciidanka awgeed maalin hebel kuma dhahayo lak waktiga ugu fudud oo suurtagala ayaan khawaarij uga sifaynayna dalkeena mana rajeynayno inay inay nagu waari doonto dhegeystaha xiga baan siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto soona gudbi su-aasha aad weydiinayso wasiirka magacaygu waa cabdiaad dangaal cawaalo jooga magaalada beledweyne soo eeda waa salaamay salaan bacdigeed waxaa kaloo salaamayaa wasiirka warfaafinta professor alcadaala alcadaala waa salaamayaa waxaan weydiinayaa wasiirku waa wasiir soomaaliyeed dhammaan soomaaliyeed inuu matalaa gobolada dalka wax ka bilowday dagaalaa ka bilowda safmara dagaaladaa bilowdana kollay dawladdu si toosa uma bilaabin oo dadgadood oo shacabaa bilaabay dawladdu marka dagaalkii bilowday ilaa hadda waxaad moodaa in maaragtahay xoogaa la gacan bixirayhaayo sababto ay tahay ciidamo waxaa jira usil oo furmaha aan la keenin oo xilya ku jiro tababara kasoo baxay haddii ay la tarihi jiraan iyo haddii soomaaliya joogaan dadkii garoodka ahay oo qabiilada qabaa-ilada ahay wax ciidanka loo howlgalaahu waa ciidamo yar oo far ku tirisoo dawladda marka wasiir ciidamada xerooyinka ku jira dawladdu inay soo saartay furmaha keento maxaa dib u dhigay qodobka koowaad waa kaas qodobka labaad wuxuu yahay waxaa ka jira hadda hirshabeelle iyo shabeellaha dhexe iyo galmudug dagaalaha ka jira dagaalada ka jirana waa mid looga adkaaday al-shabaab sidaasi taana haddana dawladdu kaalintii la raba maysa keenin marka waxa waaye hadda qaayib oo kale waxaa ka jira dagaalaha ka jira dad maleeshiyada jooga maleeshiyaadkaas jooga iyo dawladda oo isla jooga waxa ku dhacay dib badan baa ku dhacay qofka soomaaliga anade waxa waaye qof soomaaliya di wax gaara waa ka xanuunsanayaa dawladdu marka iyadoo dadkii in badan meeshii dagaalo ay ku dha dagaalo ka dhaceen oo dad badan meeshaas ay ku dhinteen oo al-shabaab mar al-shabaabna markay meel weeraraan haddaba ay soo aruursadaan oo ayaga haddaan laga utigin ka hor waa issoo arushadaan marka wasiir dadkaas maxaa in laga howlgalo oo dawladdu la howlgasho oo maaragtay gurmada la siiyo oo waxay u baahan yahay in la siiyo maxaa diiday
waaya waa laba su-aal ciidamada xeryaha ku jira iyo su-aashan waaya waa mahadsan tahay dhegeyso jawaabta haye wasiir cawaale waa mahadsan tahay walaalkay aad iyo aad ba umahadsan tahay cawaale waa kuu mahad celinaynaa adiga dadka reerigana waa si gaaraan kuu hambalyaynaynaa intaa ka sokow labada su-aalood midda hore waxaan runtii horta rabnaa dadka soomaaliyed maanta wax lagu farxana ah in qof kasta oo soomaaliya ah maanta uu jeclaan lahaa inuu arko askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee ciidanka oo hortiisa jooga oo uu uga gambado weerarka cadowga ku hayaa sida aada u jeceshihiin oo aada u laxaysanaysaan ciidankiina aad iyo aad bada u mahadsan tihiin intaa kasi ko hawaala dalku aad buu u ballaaran yahay ayugu dhulka uu joogahayna waa ballaaran yahay aagaga ciidamada ku howlgalaana aad bay u tiro badan yihiin waktiga aan ku jirno iyo duruufaha ciidamadeena ku samaysmayaanna waa garan kartaa waana dareemi karnaa rabitaanka dadka soomaaliya iyo sida ay dooni lahaa ay jeclaan lahaayeen oo ah in meel kasta iyo deegaan kastao dalka ka mida ciidan ku filan ay arkaan oo ay gabaadsadaan oo ay hooskooda harsadaan insha allahu tacaala intaan haysanana waa u mahad celinaynaa waana xoojinaynaa xoojintooda waa socotaa gacanna waa waa ku dagaalamayaan oo dadka isku xoreynayaan gacanna waa lagu dhisaya oo waa ku tababaranayaan oo waa isku horumarinayaan ciidamadu waa waa sidaas waxaa intaas weelisa wadanka oo dhan meelaha hadda dagaaladu ka socdaan cawaale hiiraan ina kastaad ii sheegtay hiiraan dhulka dagaaladu ka dhaceen meel aan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka howlgelin oo aanay cagtooda dhigin kuna taallo meel kasta oo dadka deegaanku ay ka dagaalameen ciidankaa la socday ciidankaa kaalmeynaya ciidankaa maaragta caawinayay dalkoo dhanna waa sidaas ama ha ahaato dibadda dhexe ama ha ahaato waxaan leeyahay shabeellada dhexe ama ha ahaato shabeellada hoose ama hiiraan ama galguduud ama mudug mudug ama ama ama bokool iyo bay ama jubbooyinka dal kasta sidaasay maaragtay ay ay ay ciidamada u joogaan marka taasi waa sidaas tan waxaa soo hartay ah taakulaynta dadka runtii waxaa laga yihahdaa cawaal maaka ninkaas ka hayso laakiin dawladda soomaaliyeed haddii dee taakulaba ay ay ay jirtay hadday tahay mid la la korin oo maaragtay muxuu ahaa agabyada ay u baahan yihiin dadka dagaalamaayo iyo hadday tahay mid caafimaad oo ah dadka waxyeelada ay soo gaarto in adeega caafimaad loo fidiyo iyo hadday tahay adeeg gargaar ee waxyeelada khawaarijta ay geysanayaan ay kamid tahay ceelasha ay siminayaan in dib loo dayactiro iyo adeegyada lamidka ah ay baabi'inayaan in dib markiiba loo hagaajiyo loo howlgeliyo intaba ma aqaana intaad aada xogta ka haysa laakiin meel kasta oo dalka kamida oo dagaalada ay ka socdaan si wanaagsan bay uga socotaa muxuu ahaa agabka militariga ku dagaalamayaan dadka dagaalka ku jirana dawladdaa fududaysa haddii waxyeela soo gaarto oo hadda dagaalkaas jirta qaayib ka dhacay kuwii ugu dambeeyey waxyeelada ay ka soo gaartay ay kamid yihiin iyo kuwii meelaha kale ku dhaawacmana dawladdaa daryeesho oo daaweysa haddii ay tahay dadka dhibaatada ay u geysanayaanna hiiraan baad joogtaa waad ka warqabtaa intii ceel ee khawaarijta ay kuburisay mid kasta dawladdaa dib u dayax kartay oo dib u hagaajisay oo dib u howlgelisay marka dawladdu waana dadkeedana waa ka horeysaa waana la socotaa baahidoodana waa la howlgelaysaa awoodda ay leedahana runtii si muuqata ayay maanta dadka soomaaliyeed ugu dhiirigelisay waana ku faraxsannahay waana sii xoojinaynaa aadbaad aad baad umahadsan tahay cadceed waad mahadsan tahay adiguna waagaag waxaan u gudbayaa dhegaystaha kale ee qadka ku jira fadlan haddii aad maqasho magacaaga noo sheegay halkaad joogto su-aasha aad wasiirka weydiinaysana soo daa
abubakar waan ku salaamay wasiir waana idin salaamay dhammaan v o a dayga shacbada soomaaliyeed oo dhegaysanay halkeed joogtaa abubakar wasiir waxaan joogaa portland oregon maraykanka maraykan ayaan joogaa waxaan ku weydiin lahay wasiir cadaala maadaama dagaalkii oo ka socdo gobollada maxaa u diiday in caasimada laga bilaabo oo ah xudinta ay soomaali ugu badan tahay population ahaan isla markaana nabadgelyadeeda ay aysan fiicnayn oo maalin walba qarax ka dhacaya maxaa u diiday magaalada muqdisho in laga bilaabo dagaalka aad baad umahadsan tahay jawaabta dhegeyso haye wasiir waad mahadsan tahay walaalka abubakar aad baad umahadsan tahay dareenkaaga waad ku mahadsan tahay waxaan rabaa walaal sidaad sheegtay magaalada muqdisho waa caasimadii dalka waa meeshii maskaxdii imaankii ummadda soomaaliyeed ay muxuu ahaa taallay khawaarijta waxaan ka war haynaa markii ay gobollada kusoo jabeen oo waxyeela ay kusoo gaartay in si dhuumaalaysi ah ay isugu dayayaan in magaalooyinka waaweyn ee muqdisho ay ugu horeysa ay maaragta galaan iyo sidoo kaleeto si ay dareenka dadka u weeciyaan oo cabsigeliyo abuuraan inay isku dayaan in sidii dhaqanka u ahaydba marka la xanuujiyo ee timaha dagaalka looga adkaado inay shacabka ka argoostaan oo shacabka ay maaragtay ku soo noqdaan oo meelaha jilicsan ee dadweynaha ay maaragtay isku qarxiyaan marka runtii horta taa taa waxaan rabnaa dalka soomaaliyed inay ka feejignaadaanna ay dareensanaadaan waxaa kuu soo hayay dawladdu howlgallo runtii xoog lahaa magaalada muqdisho ka socda khawaarijta waa lagula dagaalamay waana looga adkaaday waana lagu raadjoogaa qorshayaal badan ay lahaayeenna waa la kushiriyey waxaa laga yaabaa dad badan inaysan fahamsanayn weerarkii hadda ugu dambeeyey ugu xanuunka badnaa ee dadkii badnaa inooga shahiideen zoda two iyaga oo maaragtay meel badliga isku qarxiyey oo qaybo badan oo kamida iyagaba sida ay qirteen oo maaragtay haddii aad dhegeysato horjoogayaashooda qaarkood ay qiranayeen in loo diiday oo ciidamadu ay maaragtay ku daba jireen laftirkooda ay qirteen inay meelo maaragtay publika dhexdiisa ama shacabka dhexdiisa ay ay isku qarxiyeen marka magaalada muqdisho muxuu ah abubakar lagama jiifo howlgallo xoogla ayaa ka socda insha allahu tacaala haddana qorshayaal xoog leh oo la rabo magaalada muqdisho xasilinteeda in kor loogu sii qaado ayaa socda dadka magaalada muqdishona runtii waxaa laga yaabaa maraykan baa joogtaahe in laga yaabo inaadan xog badan ka haynin laakiin guryahoodii bay u diideen khawaarijta inay maaragta ka kireeyaan ganacsatadii baa diiday xoolihii maaragta muxuu khawaarijta ay ka qaadan jireen masaajidadii magaalada muqdisho maalin kasta culimadii iyo wasaaradii iyo taagan yihiin oo khawaarijtii iyo ficilkoodii laga dhaleecaynayaa cabsidiibaa zuulaysa oo dadkiibaa banaanka usoo baxay oo khawaarijtii ku dhiiranaya marka isbedel xawli ah oo la jaan qaadaya kan gobollada ka socda ayaa magaalada muqdisho muxuu ahaa iyadana ka socda
aad baad u mahadsan tahay wasiir abubakar aadna waad mahadsan tahay dhegaystaha ugu dambeeya baan siinayaa oo qadka haatan ku jira inuu guruceel joogo baan rajaynaya fadlan magacaaga noogu bilow halka aad joogtana iga sax su-aasha aad doonaysa inaad wasiirka weydiisana soo daa ha guruceel waayahay dhegaystahaas waan ishaleeli weynay waayahay ugu dambayntii dhinaca warbaahinta dhowaanahan waxaad soo saarteen habraacyo aad doonaysaan in wariyeyaasha marka ay noqoto arrinta al-shabaab in ay habraacaas maraan maxaa ka hirgalay warbaahintu ma u hoggaansantay maxaana ay yihiin mid iyo laba haddaad naga xusuusin karto qodobada ugu muhiimsanaa habraacaas jacfar waa mahadsanta walaalkay horta waxaan rabaa inaan soxo arrintaan soo saarnay waxay qayb si aan waxay horta qayb ka ahaadid saddexda furimood ee dawladdu ay kala dagaalamayso muxuu ahaa khawaarijta ee dagaalka sababta ah iyo dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalka fikirka saddexdaas dagaal mid kamida ayuu ahaa dagaalkan ma kusayn oo runtii gaaru ma ahayn waana waxaa laga yaabaa in dad xagga fahamka u baahan ay tahay wariyaasha warbaahinta rasmiga ka shaqeeya aada umay qusayn arrintaan soo saarnay si guud waxaan uga hadlaynay dadka soomaaliyeed ee isticmaala gaar ahaan xoogooda iyo dadka isticmaala social media ama baraha bulshada waxa loo yaqaano in laba laba arrimood bay ku saabsaneed mid waxay ahayd in dawlad ahaan aan mamnuucnay oo la caanaansimeeyey warbaahinta khawaarijtu ay lahayd ee isticmaali jirtay warsaydiyada amba idaacadaha ama fariisimada muxuu ahaa baraha bulshada ay ku lahaayeen in la mamnuucay oo la baabiyey oo dembi ay tahay waxaan soomaaliya laga ogolan inay tahay dadka labaadna waxay ahayd in dadka soomaaliya aan uga digno in fariimaha khawaarijtu aanay dhex marin aaladaha warbaahineedu ay leeyihiin oo u badan midda ay bulshada ku xayirto oo runtii hadda saameyn weyn kua dadka waxaan ku faraxsanaha caaw markaa inaan kuu sheego labadiiba inay sidii aan ugu talagalnay wax ka badan boqolkiiba sagaashan iyo iyo shan aan ku guulaysanay waa marka koowaada waxaan baabiinay oo aan xirnay boqolaal shan boqol lix boqol wax ku dhow oo ah aalado warbaahineed oo khawaarijta ay isticmaalayso oo magacyo kala duwan lahaa oo dad aada u tiro badan ay maxuaha ku tixmaayeen oo fariimaha argixisada ay ku gudbi jireen taa waan gaarnay oo waa mamnuucnay oo wadanka maaragta muxuu ahaa iyo gudaha dibaddaba maanta kama kama kama kama lagama isticmaalo fariinkeedana maaragtay argagaxale ee maarata cabsigeynta kama kuma gudubto laba waxaan runtii ku faraxsanahay dadkeenu inay ku baraarugeen oo de dadkeenu marka horeba may helin oo qanaaca ay khawaarijta ku qabeen inaanay gudbinayn waxaa laga yaabaa inay u baahnaayeen in lagu baraarujiyo iyaguna sidii aan rabna ayay maaragtay u dhaqmeen arrinta saddexaadna waxay tahay runtii inaan halkan ugula mahad celiyo kuna faraxsana dadka soomaaliyeedna u sheegno in inta badan platformyada ama maxuu ahaa hay-adaha muxuu caalamiga ah ee adeegyadaas leh oo ay kamid tahay facebook oo ay kamid tahay twitter oo ay kamid tahay telegram oo ay kamid tahay tiktok in aan muxuu ahaa dawlad ahaan isla jaan qaadnay sidaas daraaddeedna aan heshiis iyo dabgarad muxuu ahaa iyo iyo fahmida aan ka gaarnay oo maanta aadeen ay makaaniida rasmigan arrintaa uga wada shaqeyno oo aynan ogolayn in soomaaliya argagixisada iyo khawaarijta aaladahooda dhex maraan taana waan xaqiijinay warbaahinta rasmiga ahi mar horay joojisay runtii inay khawaarijta fariimahooda ay ay faafiso waa u mahad celinaynaa wariyaal soomaaliyeed la-aantoodna baraaruga maanta soomaaliyeed
adigana aad baad umahadsan tahay wasiir aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala waxa uu marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno mar kale waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar